alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin waktiga salaada maqrib axaadiidii ka hadleysay ayaynu akrinay shalay waxaynu tilmaanay in la isku waafaqsan yahay maqribka waktigiisu inuu bilaabmo marka qoraxdu ay dhacdo sida raajixee culimada badankooda ay ku tegeenna waktigiisu inuu joogo xataa yasquta ashafaqu alaxmar ilaa uu baaba-ayo casaanka qoraxdu ay kaga tagto jihadaasi ay ka dhacday waxaa kaloo axaadiidaasi ay tilmaantay in sida sunnaha ee afdalka ay tahay in salaada maqrib la dedejiyo waalmaqriba idaa wajabat mar allaaliya marka qoraxdu ay dhacdo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada maqrib uu tukan jiray kunaa nusalli maca anabiyi almaqriba idaa tawaarat bilxijaab yacnaa qursu shams qoraxda quruskeedu marka uu qarsoomo markaasi ayuu rasuulku salaada maqrib uu tukan jiray walaa shaka inay udhaxaysay qoraxda dhicitaankeeda iyo faralka maqribka tukashada rasuulku uu tukanayey aadaanka iyo labadii ragcadood ee ka horeeyey ee rasuulku uhi salluu qabla almaqrib saxaabaduna inay tukan jireen hore aynu u tilmaanay oo u kala dheerin jireen tiirarka masaajidka si ay sutro uga dhigtaan xadiidka u dambeeya ibn cabaas sala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam sabcan jamiica wa hamaaniya jamiica rasuulku wuxuu tukaday toddoba wada socda manaa saddex iyo afar saddex maqribi iyo afar cishaaiya iyo sideed wada socda afar duhura iyo afar casara xadiidkaasi hore ayuu inoo soo maray waxaanaynu tilmaanay jamacaasi inuu ahaa sida uu tilmaamay cabdullaahi bni cabaas araada an laa yuxarija ummatahu jamac markaa rasuulku uu jamciyey iyadoo roob iyo baqe iyo safar midna aanu jirin iyo xanuun toora oo sababta rasuulku u jamciyey ahayd ummaddiisa inuu baro inay bannaan tahay haddii qofka salaad kasta wakhtigeedii inuu tukadaa waxoogay ay ku adagto mashaqo u kala kulmayo sababtu waxay doonaysaba ha noqotee inay bannaan tahay inuu mararka qaarkood jamciyo salaadaha iminkase bukhaari halkan wuxuu u keenay raximah allahu tacaala si uu u muujiyo wakhtiga maqribku in uu joogo inta aanu soo gelin wakhtiga cishaa'igu oo ma jiro wakhti u dhaxeeya maqrib iyo cishaayo wakhtigii maqribkana aan ahayn wakhtigii cishaayigana aan ahayn salaada maqrib sida culimada badankooda ay ku tegeen shalayna aynu tilmaanay adilada tusinaysa wakhtigeedu waa muwasaco waa ballaadhan yahay oo markay qoraxdu dhacdo ayaa wakhtigeedu uu ka bilaabmaa wakhtigeedu waana joogaa inta uu joogo casaankii qoraxdu ay ka tagtay ashafaq maa lam yasqut ashafaq waana sida markaasi ku timi xadiidkii imaamatu jibriil in salaadaasi laba wakti ay leedahay iyo xadiidu abi muusa alashcari fi saxiixi muslim markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam si camali oo tadbiiqiya uu saxaabada u barayay awqaatu salaa marka haddii maqribku uu yahay waktigiisu mid cidhiidhiya oo wakti uu udhaxeeyo maqrib iyo cishaay waktiga maqribkana aan ka mid ahayn waktiga cishaaygana aan ka mid ahayn salaada cishaa salaada maqrib iyo salaada cishaay rasuulku ma jamciyeen sida aan loo jamcin subax iyo duhur waayo salaada subax iyo salaada duhur wakti baa udhaxeeya waktigii subaxana aan ka mid ahayn waktigii duhurkana aan ka mid ahayn walihaada lama jamciyo waxaa la mid ah casar iyo iyo maqrib iyagana lama jamciyo waayo waktigaa qoraxdu ay dhacayso wakti ma aha casar wakti maqribna ma aha mar hadday qoraxdu godka qeyb la gasho dee waktigii casarku waa baxay ilaa ciddii ahlul acdaara mooyaane oo qofkii iyadoo weli qoraxda waxay ka soo jeedaan soo gaadhay ee ragcad in la tukado ka soo gaadhay ee dadka cudurdaar kale ka mid ahaa sida qofkii markaa islaamay iyo ilmihii markaa yaraa ee markaa qaan gaadhay iyo gabadhii markaa daahirgarowday kuwaasi ayuunbay wakti u tahay laakiin qofka ogaan salaada dib u dhigaa waktigaa gaadhsiiyaa inuu aatim ama qof dambaaba yahay baynu tilmaan marka xadiidkan sabcan jamiican intaasi waxay daliil u tahay buu leeyahy bukhaari in maqribka waktigiisu joogo ilaa waqti alcishaa haddii kale lama jamciyeen maqrib iyo iyo alcishaa hadduu wakti u dhaxeeyo aan waktigii maqribkana ahayn waktigii cishaa'igana aan ahayn baabu man kariha wuxuu baab yahay ka karaahiyeystay an yuqaala lilmaqrib in salaada maqrib lagu yidhaahdo alcishaaw oo salaada maqrib in magaca alcishaa loogu yeedho cidda karaahiyeysatay bal daliilka ay daliishadeen ayaa baabkani uu ka hadlayaa qaala xadahanaa abu macmar huwa cabdullaahi bni camri qaala xadahanaa cabdulwaariث can اlxuseyn قال xdثnا cبداللahi بن برaydة qال xdثnي cبداللahi المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل لاa تغلبنكم yaanay idinkaga غاalب noqon oonay idinkaga adkaan alأعrاab oo craabtu عalىa smi صaلاaتiكم salaadiina magaceeda almغرب salaadiinii mغربka ahayd magaceeda manaa yaanay idinkaga غaalib noqon oo idinkuna mغرب baad leedihin iyaguna alcishaaءu bay leeyihiin yaana iyagu idinka qaalib noqon oo dee magacooda ha ugu yeedhina maqribka weyaan macno qaala wuxuu ihi alacraabu acraabtu taquulu waxay tidhaahdaa hiyo alcishaau weeye oo acraabtu salaada maqrib alcishaa magacaasay ugu yeedhaane idinku waxa weeyaan ha ku odhanina maqribka alcisha ha ku odhanina oo yaan magaca acraabtu ay u bixiyeen aanu ka qaalib noqonin oonu meesha ka saarin magaca waxa weeyaan idinku aada u taqaaniin shareecaduna ay u bixisay marka acraabtu arrinka ay sameynayaan arrin laga wanaagsan yahay ugu yaraan inay tahay buu xadiidku tilmaamaya mar haddii rasuulku saxaabadii uu ku leeyahy acraabta ha ku raacina dee acraabta lafteeda lala hadlaya oo laleeyahy salaada maqrib magaca alcishaa ha ugu yeedhina saxaabadiina waa lala hadlo oo acraabtu magacaasay had iyo jeer aala u yaqaanina ugu yeedhaane magaca almaqrib ah magacoodu meesha yaanu ka saarin oo aanu ka qaalib noqonin marka in salaada maqrib cishaa lagu yidhaahdo maxaa loo diiday sababta loo diiday waxa weeyaan bay leeyihin ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim waa iltibaaska ama isu eekaanshaha ka dhalanaya bixinta salaada maqrib magaca loo bixiyo ama loogu yeedho oo labadaas salaadood inay isku khaldamaan baa dhici karta oo marka salaaddii maqrib salaatul cishaa lagu yidhaahdo dee dadka qaarkood baaba u fahmi karaba inta waktigii waktiga cishaayigu uu joogaba in waktigii maqribkuna uu joogo maadaama isku magac waxa weeyaan laga dhigay marka nahyigaasi muxuu faa'iideynayaa culimada markaa cid tidhi taxriim buu faa'iideynayaa ma jiro ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu faaiideynayaa karaahiya ayuu faa'iideynayaa oo waa makruuh in salaada maqrib loogu yeedho magaca salaat alcishaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin mae xataa makruuh maahe waa khilaafu lwlaa uun manaa waa waa xoogay waa laga mudan yahay uun magaca waa laga mudan yihi waa laga fiican yahay weliba waktiga la diiday waxay u eg tahay marka magacii maqri almaqrib lagaba tago oo salaadii maqrib loo bixiya alcishaa laakiin haddii iyadoo salaadii maqrib magaceedii loo yaqaano oo salaatu lmaqrib la leeyahay mararka qaarkood loogu yeedho salaatu alcishaa iyada lafteeda ila labada salaadoodba waktulcashiyi bay dhacayaan labadube waxa weeyaan wax dhibaataa ma laha oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu odrhan salaada maqrib ha ugu yeedhina magaca salaatu alcishaa ee wuxuu yidhi yaan magaca acraabtu aanu ka qaalib noqonin magaca almaqrib oo meesha bimacnaa aanu ka saarin marka haddii labadii magacba la wada isticmaalo oo weliba magaca almaqrib uu yahay ka qaaliban la isticmaalo in mararka qaarkood salaatu alcishaa lagu yidhaahdo wax dhibaata inaanay lahayn ayaa taana laga qaato saxaabada markaasi qaarkood sida cabdullaahi bni cumar oo kale ayaa arrintaasi si daran u diidi jiray oo odhan jiray shaydaan baa magacaasi u bixiyey salaada maqrib shaydaan ayaa u bixiyey salaada maqrib salaat alcishaa marka karaahiya shadiida ayuu ka muujin jiray cabdullaahi bni cumar haddii baabu takliib ay tahay oo alcishaa aan la yidhaahdo labada cishaaye ama maa beyna alcishaaeyn haddii la yidhaahdo iyadu dhibaato ma leh waayo dee markaa waa min baabi takliib oo magaca salaada waxaa iskala cishaaye salaada maqribna waa la raaciyeyuun markaa iskumana darsamayaan oo iskuma khaldami karaan haddii labadiba la israaciyo o la yidhaahdo alcishaan ama maa beyna alcishaaeyn haddii kelmadda noocaasi waxa weeyaan la isticmaalo baabu dikri alcishaai salaada cishaai sheegisteeda ayuu u baab yahay alcatamati wa dikri alcatamati iyo sheegista la sheego alcatama magaca la isticmaalo baabu dikri alcishaa magaca alcishaa sheegistiisu u baabi oo la isticmaalo la idhaha salaat alcishaa walcatamati wa dikri lcatamati buu u baabiye magaca alcatama in la isticmaalo oo salaada cishaa'i loogu yeedho macnaa xukumkeedu waa maxay oo alcishaa in la odhan karo salaada iyada dee khilaaf iyo ishkaaltoona kama taagna laakiin alcatama ma lagu odhan karaa waman iyo kii ra-aahu u arkay arrinkaa waasican mid ballaadhan oo u arkay alcishaa'una in la odhan karo alcatamatuna in la odhan karo oo bimacnaa labaduba ay bannaan yihiinoo aan magaceedu ku koobnayn alcishaa alcishaa-un oo aanu cidhiidhi ahayn qaala abu hurayrata wuxuu yihi markaa wuxuu keenayaa axaadiid ay ku soo aroortay ay ku soo arooreen labada magacba oo bukhaari raximah llahu tacaala u deliishanayo alcishaana in la odhan karo salaadan alcatamatuna in la odhan karo qaala abu hurayrata wuxuu yihi can inabiyi sala allahu alayhi wasalam adqalu salaati salaad waxaa ugu culus cala almunaafiqiin alcishaau walfajru markaa salaada magaca rasuulku ugu yeedhay waa maxay alcishaau weeyi wa qaala wuxuu uhi rasuulku low yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen munaafiqiintu maa fi lcatamati waxaa salaada cishaai ku sugan in jamaaco lagu tukado ajara iyo walfajri salaada subax canaa laa atowhuma walow xabwan waa kii aha xadiidku shaahidku iminka waa maxay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadii cishaai ugu yeedhay magaca alcatama qaala abu cabdillaahi wuxuu uhi waa bukhaariyo walikhtiyaaru sida la doortay an yaquula waa inuu yidhaahdo qofku markuu salaadan ka waramayo alcishaa waa inuu idhaha magacaa uu isticmaalo liqowlihi tacaala ilahi uhi wa min bacdi salaati alcishaa markaa bukhaari wuxuu tilmaamay labaduba horta inay bannaan yihiin oo salaadan salaatu lcishaana la odhan karo salaatu lcatamana la odhan karo marka salaatu lcatama waa salaaddii caweyska la tukanayey laakiin sida afdalkii ay tahay in la isticmaalo magaca alcishaa oo sababtuna dee ay tahay inuu yahay magacaasi magaca ku soo arooray fi lqur'aani alkariim ee ilaahay salaadan uu ugu yeedhay oo magaca alcatama kuma soo aroorin isagu fi lqur'aan alkariim ta labaad in salaada cishaaye alcatama lagu yidhaahdo dee waxaa ku soo arooray yacanaa nahyi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diidey marka nahyigaasina dee taxriim faa'iideyn maayo wayudkaru waxaa laga sheegay can abi muusa qaala wuxuu ihi kunaa waxaanu natanaawabu inaanu kaayeysanno ama aanu ku kaltanno annabiya sala allahu alay wasalam oo marba dee macnaa qol ay u tagto cinda salaati alcishaa fa actama bihaa ay fa akharaha rasuulku dib buu u dhigayoo waa u caweeyey salaadaa marka iminka xadiidkan abi muuse muxuu keenay waa inoo soo socdaa xadiidku sababtu u keenay waxay tahi waa inuu caddeeyo waxa bimacnaa khilaafku uu ka dhacay maaha salaada cishaaye dib ma loo dhigi karaa oo marka loo caweeye kadib ma la tukan karaa waxa khilaafku uu ka dhacay waa magaca alcatama ma lagu odhan karaa marka axaadiidan soo socota xadiidkan abu muuse iyo ka ibnu cabaas iyo caaisha ee ku xiga iyo xadiidka caaisha kasii dambeeya saddexduba waxa ay tusinayaan salaada cishaa in la dibdhigi karo oo waxaa la diiday inaanay ahayn taakhiiru salaat alcishaa ee waxaa markaa dee la diiday inuu yahay weliba dee diidmadaasi diidmo taxriim faa'iideynaysa aanay ahayn in ismulcatama loo bixiyo marka marka la leeyahay culimada qaar yidhahdeen salaat lcishaa yaan alcatama lagu odrhan maaha macnaheedu lama dibdhigi karo oo caways dabadii lama tukan karo ee macnaheedu waxa weeyaan magacaa looma bixin karo marka saddexdan xadiisba wuxuu u keenay in dib u dhigista iyo magaca in loogu yeedha laba ay kala yihiin oo dib in loo dhigaa ay tahay arrin jaa-isa oo ka soo aroortay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka faactama biha ay faakharaha dib buu udhigay rasuulku waa inoo soo socda xadiidku وqاaل بن cabاsi wuxuu yihi وcائشhaة أctm النabiyu slى الlهu عalيه وasلم e أkhra النabiyu rasuulku dib buu udhigay bاlcishاء وqaala bacduهum barhkood waxa can caaئiشha iyagoo ka warinaya أctama النabiyu slى الlهu عalيه waslم bاlcatma marka labadiiba halka waa lagu jamciyey actama النabiyu ay أkhra bilcatmana waa bاlcishاء marka caaئiشha radي الlahu canha salaadii cishaaye ism اlcatma ayay ugu yeedhay وqاaلa jaaبir wuxuu ihi kaana النabiyu slى الlهu عalيه waslم rasuulku waxa yusalii mid tukada alcishاء ism اlcishاء xadiidii kusoo aroortay ayaa haddana bukhaarي raximah الlahu tacaalى uu keenay وqaala abu barza wuxuu ihi kana النabiyu slى الlهu عalيh waslم rasuulku waxa yuakhir الcishاء salaada cishaaء mid dibdhiga وqaala anasu أkhra النabiyu slى الlهu عalيh waslم alcishاء alآakhirة cishaa'iga dambe ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo dib dhigay marka xadiidkana wuxuu ka mid axaadiida loo deliishaday in salaada waxa weeyaan maqrib alcishaa lagu odhan karo haddii ay jirto qariina iyo calaamo tusinaysa inaan cishaa'igii dambe looga jeedin walihaada marka la yidhi alcishaa alaakhira cishaa'iga dambe cishaayi hore inuu jiro ayaa taa laga fahmaya وqاaل بن cmر wuxuu yihi وأbو أyوب بن cabاasi radي الlه عanهm slى النabiyu slى الlه عalيه وasلم rasuulku waa tukaday almgrba واlcishاء magaca alcishاء iyo salaada ugu yeedheen saxaabadaasina marka masalada haddaynu u nimaadno salaada waxa weeyaan cishaaءi sm اlcatma magaca alcatma in loogu yeedho nahyi baa kusoo arooray kama fi صaxiixi muslim rasuulku wuxu uhi laa taglibanakum alacraabu calى ismi salaatikum fainaha fi kitaabi اllahi alcishaaء waanahum yuctimuuna bxilaabi اlibil acraabtu salaada waxay u yaqaaniin alcatama marka yaanay idinka gaalib noqon oo magacoodaasi yaanu noqonin magaca salaada si rasmiya loogu yaqaan ee magaca ilaahay kitaabkiisa salaadaasi ugu qoran oo alcishaa magacaasi dee meesha yaanu ka bixin marka nahyigani si hore aynu u tilmaanay dee taxriim faa'iideyn maayo oo inaanu taxriim faa'iideyn waxyaabaha tusinaya waxaa ka mid ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa salaatu alcishaa ku tilmaamay alcatama low yaclamuuna ma fi alcatamati waalfajr hadday ogaan lahaayeen waxaa ku sugan fi lcatama ee fi salaati alcishaa talabaad saxaabadii soo warisay xadiidkaasi nahyigaasi uu ku jiro ayaa isticmaalay ismu alcatama oo ugu yeedhay salaatu alcishaa marka waa khilaafu lawlaa un waa laga wanaagsan yahay un weliba waa marka magacaasi uu haalib noqdo ta xadiidku uu diidaya oo magacii alcishaa meesha uu ka baxo markaa sababta loo diiday maxay tahay waanahum yuctimuuna bixilaabi اlibil geela acraabta ama reer miyigu acraabtu waa kulu man sakana albaadiya caraba kana aw cajaman mid kastoo miyiga dega ayaa acraabi la idhahda ama carab ha noqdo ama cajami waxa weeyaan ha noqdee acraabtu weliba kuwa markaa geelayda ee geela dhaqdaa geela lisitaankiisa ayay u caweyn jireen oo macanaa waxoogay ay dib dhigi jireen oo sababtuna maxay ahayd gaar ahaan waktiyada dee abaaruhu ay jiraan iyo busaaraduhu oo kuwa waxa weeyaan dhowrtay dhowrteysanaya ee dawarsanaya geela noo lisa odhanaya iyo kuwa markaa masaakiinta ee baahan ayay is odhan jireen haydin dhaafaan caanaha yar yaana idinku qordine markaasaa geela lisitaankiisa ama maalitaankiisaay dib u dhigi jireen marka waktigaasi geela la maalayo ee la lisayo ee caways dabadiya ayay u yaqaaneen alcatama marka ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaan sababta loo diiday salaat alcishaa in magacaa loo bixiyaa waxay tahay magaca arrin adduunyo ka turjumaaya oo haddee waktigaa loo asteeyey ama loo qoondeeyey geela in la maalo weliba dee sababtiisuna bakhayltinimo ay tahay dadka caanaha in laga qadiyo la doonayo oo arrintaa markaa dunyawigee liidataa magaca ka turjumaya ayaa in arrin markaa sharci oo diini oo ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay in loo bixiyo loogu yeedho oo arrin diiniya iyo arrin dunyawi magacaasi inay wadaagaan ayaa la diiday ayay leeyihiin calaa kulli xaal sida aynu tilmaamnay dee nahyigaasi taxriim faa'iideyn maayo laakiin waa laga mudan yahay un in salaada cishaaye ismulcatama loogu yeedho qaala xadahanaa cabdaan qaala akhbaranaa cabdullaahi waa ibnu lmubaarak abu cabdiraxmaan almarwasi qaala akhbaranaa yuunus huwa ibnu yaziid alayli can izuhri qaala saalimun ba qaala saalimun wuxuu yihi akhbaranii cabdullaahi cabdullaahi bnu cumar qaala sallaa lanaa waxaana tukiyey rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam leylatan habeen salaata alcishaai buuna tukiyey wa hiya salaatu alcishaaiguna allatii salaadii weeye yadcu nnaasu dadku ay ugu yeedhaan alcatama magaca alcatama markaa taasi maxay tusinaysaa taasi waxa ay tusinaysaa waktigii cabdullaahi ibnu cumar in salaada cishaa-i dadka badankooduba u yaqaaneen ismu alcatama waxaana taasi ay xoogeynaysaa xukum ka hor aynu u sheegnay oo ah inaanay xaaraan ahayn in salaatu lcishaa loogu yeedho magaca alcatama oo saxaabadu iyagoo ogaa nahyiga ayaa haddana magacaasi isticmaali jireen taasina waxay tusinaysaa nahyiga inay ka fahmeen inaanu taxriim faa'iideynahayn bal xataa inaanu karaaha faa'ideynahayna uu faa'ideyn khilaaf alawlaa waxaanay deliishadeen dee isticmaalka rasuulku magaca uu isticmaalay laakiin saxaabada qaarkood oo aada markaasi u u u diidi jiray sida ibnu cumar oo kale oo marka uu maqlo iyagoo leh salaada cishaaye iyagoo magaca alcatama ku sheegaya saaxa waqadiba waa qayrin jire oo waa cadhoon jire walihaada si uu dadka u fahamsiiyo salaada uu u jeedo magaceedii sharciga ahaa oo ah salaatu lcishaa markuu sheegay waxaa laga yaabaa isticmaalka isbedele awgeed dad fara badan inay fahmin salaada u jeedo ayuu keenay magacii dadku ay u isticmaalaya macnaa anuu ku odhan maaye anuu salaatu lcishaay baan u aqaana alcatama ku odhan maaye laakiin cishaayiga waxaan uga jeedaa ta dadku imika ay u yaqaaneen alcatama anu magaca waan iska ilaalinayaa buu leeyahy saxaabigu uma insarafa dabeetana rasuulku salaadaasuu ka baxayo fa aqbala calayna waa nagu soo jeestay sidii ay ahayd caadada rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka salaada uu ka baxo xagga mixraabka uma sii jeedi jira dadka ayuu ku soo jeesan jiray fa qaala wuxuu yihi ara'aytum ka warama leylatakum habeenkiina haadihi tana fa ina ra'sa mi'ati sana boqol sannadood macnaa dhammaadkood oo minhaa habeenkan ka bilaabma marka la gaadho laa yabqaa hadhi maayo minman ciddii ka hadhi maayo huwa isagu calaa dahril ardi dhulka dushiisa jooga caawa axadun axadna ka hadhi maayo oo dadkaa caawa dhulka dushiisa jooga ee nool marka ay dhammaadaan boqol sannadood mi-ata sana markay dhammaadaan oo caawada aan idinla hadlaya ka bilaabmaa qof ka noolaanaya ma jiro waa wada dhimanayaan taquumu qiyaamatahum qiyaamo iyaga u gaarka oo geeridooda ah ayaa kacaysa laakiin maa macnaheedu alqiyaamatu markaa boqol sannadood habeenkaa ka bilaabmaa markay dhammaadaan baa qiyaamihii weynaa dhacayaa maaha macnuhu ee dadka caawa dhulka dushiisa ku nool boqol sannadood oo caawa ka bilaabmaa markay dhammaadaan qof noolaanaya ma jiro oo wada dhimanayaan xadiidka hore ayuu inoo soo maray kitaab ulcilmi buu inagu soo maray waxaana aynu tilmaanay taa waxyaabaa laga qaadanaya inay ka mid tahay khadir inuu dhintay oo haddiiba lagaba soo qaado fardan wa taqdiiran inuu habeenkaasi noolaa oo dhulka dushiisa uu joogay dee habeenkaa ciddii markaasi noolayd dhulka joogtay boqol sannadood markay dhammaadaano habeenkaa ka bilaabma inay wada dhimanayaan buu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sideedabana dee khadar khadir noloshiisa wax tusinayaan jirin asalkuna dadkii inaga horreeyey dee waa inay dhinteen qaar badanna goor ay dhinteen iyo meel ay ku dhinteen iyo meel ay ku aasan yihin toona war kama hayno asalka ayaa sidaasi ilaa wixii daliilo uu sheegay mooyaane inaanu dhiman sida nebi ciise oo kale calayhi salaatu wasalaam dee qur-aanku waa caddeeyey inaanu dhiman shaahidka iminka xadiida ku jiraa waxa weeye in waktigii ibnu cumar la isticmaali jiray ismu lcatama iyo ismu lcishaa labadaba ibnu cumarna alcishaa buu isticmaalay dadkan uula hadlayaana waxaabay aada u isticmaali jireenoo de ay fahmayeen magaca alcatama markaa taasi waxay tusinaysaa labada magacba inay bannaan yihiin laakiin sida mudani ay tahay in la isticmaalo magaca waxa weeyaan alcishaa oo ismu lcatama laga leexdo baabu wakti lcishaai salaada cishaai waktigeedu uu baab yahay ida ijtamaca annaas dadku marka ay soo ururaan aw ta'aharuu ama ay dib dhacaan macanaa markay soo ururaan waktigeed goormaa la tukanaya markay dib dhacaanna goormaa la tukanaya salaada cishaai waktigeedu waxa uu bilaabmaa idaa saqata ashafaqu sida axaadiidta kusoo aroortay mar allaale marka waktigii maqribku uu baxo casaankaasi ay qoraxdu ka tagtay uu baaboo oo caddaan baa ka dambeeya casaankaa caddaankaasi uu soo galo waktigii cishaa'iga ayaa bilaabmay nacam waqtu lcishaa alakhiir ama waktigiisa dambena bal insha allahu tacaala waa tilmaami doonaa isaga khilaaf baa ku sugan waktulcishaa goorma ayuu dhammaadaa qال xdثna mسلم بن إبراهيم qال xdثna شhuعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن cمر هو بن الحسن بن علي qال سألnا waa weydiinay jابر بن cabداللahi عن صلاaة النبiي صلى الله عليه وسلم saلاadii rasuulka weliba waxay ujeedaan xagga wktiga faqاla wuxuu hi kana يصلي wuxuu mid tukada الظهر بالhاaجirة wuxuu tukan jiray ظهرka وkt الhaجيرة wktiga qoraxdu markaa ay u kulushahay waxaana looga jeedaa macanaa cinda zawaal waalcasra salaada casar buu tukan jiray washamsu xayatun iyadoo qoraxdu weli ay nooshay oo kuleylkeediiyo iftiinkeediiba ay leeday waalmaqriba buu tukan jiray idaa wajabat ay qarabat markay dhacdo waalcishaaa buu tukan jiray idaa kahura annaas dadku marka waalcishaaa salaada cishaa'ina idaa kahura annaasu dadku marka ay farabataan ee hore ay u yimaadaan cajala waa dadejin jiray wacajala alcishaaa mafcuulkao lasoo horumariyay salaada cishaa'i buu dadejin jiray idaa kahura annaasu dadku markay farabataan wa idaa qaluu markay yaraadaanay dib dhacaanna akhara dib u dhigi jiray intay isu imanayaan wasubxa wa yusalii waa tukan jiray asubxa salaada subaxna bikhalasin buu ku tukan jiray hiimse hiimse khalaskuna waa ikhtilaau dulmat leyli bidawi subx waa iftiinka waaga iyo madowgii habeenka waxa ka hadhay isku darsanka ay isku darsamaan baa la yidhaahdaa halas himse himse ayaa markaa af soomaaligana kolley lagu yidhahdaa baan u malaynaya nacam xadiidkani waxaa radin uu ku yahay qolooyinka yidhi alcishaa waxaa la odhanayaa marka lade hore loo tukado alcatamana waxaa la odhanaya marka dib loo dhigo ee caweys dabadii la tukado laakiin xadiidkani wuxuu tilmaamay haddii la dib dhigo hadalka jaabir waxaa ku sugan haddii la dib dhigo iyo haddii waxa weeyaan hore loo tukadaba in ismu alcishaa loogu yeedhayo alcishaa salaada markaasi cishaaye rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu eegi jiray xaalka dadka maamuumiinta uu tukini tukinayo iyadoo xagga dambe aynu ku arki doonno sida afdalkii inay tahay in dib loo dhigo laakiin in dib loo dhigaa waxay afdal noqonaysaa haddii waxa weeyaan dadka maamuumiinta arrintaasi aanay mashaqo iyo culays iyo dhib aanay ku keenahayn walihaadaabaa markay isu yimaadaan ay isu soo ururaan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tukin jiray wakti hore haddii ay dib dhacaanna waa dib dhigi jireen rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka imaamku waxa uu eegayaa un xaala alma'muumiin ayuu eegayaa iminkana waxaad moodaa fadiilada ah taakhiiru salaati alcishaa wa intidaaruhaa salaatu alcishaa in la dib dhigoo la sugaa inay meesha ka baxday oo salaada maqrib iyo salaada cishaaye waddankeena waxaa loo dhexaysiiyaa waxaan dee saa wax saacad ka yar afartan daqiiqo bal qaarkood soddon daqiiqo ayay udhexaysiiyaan marka maqribkii iyo sunayaashiisii laga baxee masaajidka laga dareero soddon daqiiqo masaajidka intaanad kasii maqnayn baa laga yaabaa in la eedaamo marka bal calalaqal haddii aan dib u dhigistaa faraha badan aan la samayna weliba dadkuna ma soo ururaan ee eedaanka ayuunbay ku yimaadaan haddii la odhaa dadka waa kuwa masaajidka fadhiyo dee salaadunbay sugayaan waxbay noqon lahay iyadoo dadkina aanay soo ururinoo dee kolley eedaankaasun ay ku imanayaan ayaa haddana had iyo jeeraale la dedejiyaa nacam baabu fadli lcishaai salaada cishaai fadligeeda baabkii ka warramaya kani weeye qaala xadaanaa yaxya ibnu bukayr qaala xadaanaa leyt can cuqayli can ibni shihaabin can curwata ana caaishata ayaa akhbaratu u warantay qaalat waxay tidhi actamaa waa dib dhigay rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam leylatan habeen bilcishaai salaadii cishaai wadaalika arrinkaasina wuxuu dhacay qabla an yafshuwa alislaamu islaamku intaanu faafin ka hor yacnaa fii kayri lmadiina iska ilaali madiina dhulka aan ahayn intaanu ku faafin ee madiine waa ku faafay ila islaamku wuxuu aada u faafay oo dee jaziiradda uuda gaadhay maa bacda maa bacda fatxi maka maka markii la furtay intii ka dambeysay laakiin madiine iyo meelo yar oo kale ayuunbuu ku koobnaa intaan maka la furan horteed falam yakhruj ma bixin rasuulku gurigiisii kama soo bixin salaada cishaay uma bixin xataa qaala cumaru ilaa cumar uu yidhi intuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u dhawaaqay naama nisaau dumarkii way seexdeen iyo wasibyaanu caruurtii maanaa wuxuu ujeedaa kuwii masaajidka joogay ayuu ujeedaa kuwa kale dee hadday iska tukadeen ay iska seexdeen waxba dee seexashadoodu xidhiil lama laha salaadan dib udhigisteeda iyo horudhigisteeda laakiin waa kuwii masaajidka joogay salaada sugayey waxaana dumarkii carruurta si gaara dee ugu soo qaatay liannahu inta ay hurdo ka sabraan ayaa yar oo dee ragga la mid maaha adkaysigooda dhinaca kalena dee waa dadka mudan in loo turo oo markaa loo naxariisto wixii mashaqe iyo dhiba laga ilaaliyo lidacfihim taagdarradooda awgeed fakharaja rasuulku waa soo baxay markuu hadalkaa cumar maqlay faqaala wuxuu ku uhi liahli lmasjid dadkii masaajidka joogay maa yantadiruhaa sugi maaye salaadan axadun axado min ahli اlardi dadka dhulka ku nool ka mida oo hayrukum aan idinka ahayn oo ahlu diin kale salaadan tukadaa maba jiraba weyaan macnaheedu dad diin kale haysta oo salaadan tukadaa maba jiraan waxa ay ka mid tahay min khasaais eesh almuslimiin waxyaaba muslimiinta u gaarkaa in salaada waktigaa la tukadaa dadkii dee muslimiinta ahaana intan masaajidka markaa joogta mooyaane intii kalea masaajid kale ku tukanaysay mar horay tukadeen waaba iska seexdeen marka idinka ayuunbaaba sugaayaba marka waxaa la isweydiin karaa xadiidku halkee buu ka tusinayaa fadliga ay leedahay salaatu alcishaa fadlu salaati alcishaa si toosa xadiidku u tusin maayo wuxuu tusinayaa fadlu intidaari salaati alcishaa marka baabka macnihiisu waxa weeye baabu fadli intidaari alcishaa salaada cishaaye in la sugo fadliga ay leedahay baabkii ka warramayay kana weeye marka mar haddii sugisteedu dee fadligan ay yeelato salaada lafteeduna dee fadligii waa yeelanaysa in la sugaa inay fadli leedahayna waxaa laga qaadanayaa ammaanta uu ammaanay rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuwii sugay ee wakhtigaa usoo jeeday salaatu lcishaa qaala xadaanaa moxamed ibn lcalaa qaala akhbaranaa abu usaama can buraydin can abi burda can abi muusa alashcari cabdillaahi bn qays ragga xadiidka ka warnayana waa tafiirtiisii abu burda waa inankiisii buraydna waa ibna abi burda oo awgu u yahay qaala kuntu waxaana ana aniga iyo wa asxaabi aladiina kuwaasoo qadimuu yimi maci aniga iyagoo ila socda fi safiinati doonta kuwii kusoo galay oo dee reer yeman bay ahaayeen abuu muusiye dadka la socday meesha markaa la idhaahdo zabiid في اليمن كتاala في sاaxل اليمن ayaanay kasoo shiraaqdeen نزuuلا ay naaziliina kuwa degay baanu ahayn fي baqiici buطxaana markii aanu madiine nimi meesha baqiic buطxaano la dhaha baanu degnay oo waxa weeyaan kamida magaalada madiina markaa buطxaan ahlulxadiidku saasay u akriyaan in ba'dana la godo ta'da ku xigtana la reebo laakiin ahluluga waxay yidhaahdaan waa khata ayay yidhaahdaan in sidaasi loo akriyaa oo baطxaan in la yidhaahdo ba'da la kor dhabo ayaa saxaba waxa weeyaan ay yidhaahdaan wالnabiyu rasuulkuna salى اllahu عalيه wasalam bilmadiinati buu ku sugnaa fakaana yatanaaw markaa dee baqiic buطxaana waa meel ka baxsan magaalada madiina wالnabiyuna salى اllahu عalayhi wasalam bilmadiinati buu ku sugnaa fakaana yatanaawabu الnabiya salى اllahu عalayh wasalam rasuulka waxaa kaayeysan jiray cinda salaati اlcishaa kula leylatin habeen kaste nafarun koox minhum iyaga ka mida oo may wada tegi jirin dhammaantoode waa ku kaltami jireen ka qaybgalka salaada cisha ee rasuulka ay kala qeybgelayaan oo habeenba markaa koox ayaa u tegi jirtay fawaafaqna anabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii baanu waafaqnay oo aanu macnaa u tagnay ana anigiyo wa asxaabii oanu la kulannay walahu iyadoo rasuulka uu sugayey bacdu shugl mashquul barhkii fii bacdi amri arrimihiisa qaar ka mida uu ku mashquulay oo salaaddii cishaaye la soo tukada baanu isnidhiyo dabeetana habeenka waxaanu la kulannay rasuulkii oo arrin ku mashquulsan oo taasi ayay ka dhalatay dee salaada cishaa inuu dibdhigo sabab sababta salaada cishaa rasuulku uu dibdhigay inay ahayd inuu arrin ku mashquulsanaa ayuu abu muusa alashcari tilmaamaya arrintaasina waxay ahayd sida abari uu warinayo min wajhin saxiix tajhiizu jeyshin ciidan diyaargarayntiibuu rasuulku alayh salatu salaam ku mashquulsanaa walihada muahara alcishaa iyadoo dadkiiba isu soo urureen salaadii cishaayay dibdhigay habeenka faactama bisalaati salaadii buu dibidhi dib u dhigay xataa ibhaara alleylu ilaa habeenkii uu yana madoobaaday ibhaara alleylu ay kahurat dulmatuhu baa la dhahda madowgiisaa batay ama ibhaara alleylu waxaa looga jeedaa intasafa alleylu habeenkii ilaa uu ku dhowaaday inuu kala barhmo waxaana taa ayideysa dee riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay xataa ida kaana qariiba min nisfi leyl oo wuxuu salaadii dib u dhigay ilaa uu ku dhowaaday nisfu leylka ayuu salaaddii cishaaye dib u dhigay uma kharaja anabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ayaa soo baxay oo fasallaa bihim waa tukiyey saxaabadii falamaa qadaa salaatahu salaadiisii markuu dhameeyey qaala wuxuu ihi liman xadarahu qofkii salaadaa xaadiray calaa rislikum iska iska xasiloonaada oo bimacnaa dib u dhigistani yaanay waxba idinku keenin deg deg iyo wax lamida ee abshiruu bushaaraysta ina min nicmati illaah ilaahay nicmadiisa waxaa ka mida calaykum idinka uu idin siiyey annahu laysa inaanu ahayn axadun axad oo mi mid oo min annaasi dadka ka midi yusallii mid tukanaya haadihi saaca saacaddan hayrukum axad kaasoo aan idinka ahayn aw qaala ama wuxuu yihi maa sallaa ma tukan haadihi saaca saacaddan axadun axadoo hayrakum aan idinka ahayn laa yadri garan maayo ayal kalimateyni labada kelmadood teebaa qaala uu yidhi washakun min araawi qaala abuu muusa wuxuu yihi farajacnaa waanu noqonnay oo halkii aanu deganayn ayaanu ku noqonnay haddaanu nahay ashcariyiintii fafarixnaa waanu ku faraxnay bimaa samicnaa waxa aanu maqalay min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi aanu ka maqalay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa marka koowaad in waxa weeyaan qofku meesha jamaacada lagu oogaayo meel ka durugsan oo aadaanka aanu ka maqlahayn haddii uu degan yahay salaatuljamaaca inuu tagaa inaanay waajib ku ahayn waayo ashcariyiintu dhammaantoodba may tegi jirin salaatu ma kaanuu yaxduruun salaat alcishaa maca anabiy calayh salaatu wasalaam habeen baa barhba ama qeyb baa u tegi jiray rasuulka waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa caadada rasuulku inaanay ahayn in salaada cishaaye uu dib dhiga mar walba oo caadadiisu waxay ahayd inuu xaalka dadka uu eego oo hadday soo ururaano hore u yimaadaanna hore u tukan jiray hadday dib dhacaanna waa u dib dhigi jiray iyadoo markaa sida afdalkii ay tahay in salaadan la dib dhigana wuxuu ugu dib dhigi waayey rasuulku yani in ummadda mashaqa iyo culays uu kasoo gaadho lowlaa an ashu inahu lawaqtuhaa lowlaa an ashuqa calaa ummati bu rasuul habeenkanuu tukiyey iyadoo habeenka kala barhkiisiiba lagu dhowaaday wuxu uhi waa waktigeedii macnaa waktigii ku fadli badnayd salaada cishaaye waa habeen walbana waktigan aan tukin lahaa haddaanan ka baqahayn ummadayda culays iyo dhibaato in ay kasoo gaadho sababta markaa rasuulku habeenkan uu u dibdhigay inay ahayd walahu bacdu shugli ayuu tilmaamay ciidankaa uu diyaar garaynaya inuu ku mashquulay rasuulku alayh isalatu asalaam qofka arin cibaadaah xoogay mashaqa iyo culays uu ka soo gaadho sida soo jeed oo kale ama daal ama dhib kale waa in la xusuusiyo fadliga uu ka helaayo uu ilaabaya markaa dhibkii iyo iyo culayskii walihaada saxaabadan iyagoo soo jeeday oo gamay oo soo toosay haddana oo seexday oo soo toosay masaajidkii bmanaa dhexdiisii bay ku gameen rasuulku alayh salaatu salaam daalka iyo tacabka iyo dhibka ay dareemeen markuu arkay wuxuu u sheegay daalka iyo tacabka iyo dhibkaasi ay u ilaabaan fadliga ay ka helayaan ina min nicmat اllahi calaykum anahu laysa axadu min annaasi yusalii hadihi saaca hayrukum waxaa kaloo taa aynu ka qaadanaynaa dikru اllah wa cibaadaة اllah fii waqti yakfulu akharu الnaasi canhu inuu yahay min afضal اlcibaadaat oo cibaadadu waktiga la joogiyo xaaladda lagu sugan yahay baa u yeela fadli dheeraad ah oo waxa weeyaan alcibaadatu fi lharaj ka hijrati ilaya buri rasuulku yaani cibaadada qofku uu cibaadaysto waktiga fitnada iyo dagaalka iyo dilka oo wakti dadka badankoodu cibaadada ay iska ilaabaan soo ma oo qaxay iyo yaacay iyo gabadaay iyo dagaalamay lagu jiro cibaadada waktigaa la cibaadaysto waa ka fadli badantay ta waktiyada kale la cibaadaysto oo waxaabay la mid tahay xagga ajarka hijiro aniga xaggayga loo soo hijirooday bui rasuulku calayh isalaatu wasalaam macanaa khaflada dadku ay ku sugan yihiin qofka aanay isaga haleelin iyadoo asbaab ulkhafla ay fara badan tahay isagu cibaadadii u soo jeedaa fadli dheeraada buu leeyahy salaatu waxa weyan duxaa iyadana fadaaisha usoo aroortay waa garanayna salaatu alawaabiin xiina tarmud lfisaal saddexda boqol iyo lixdanka xubnood ee qofku ka kooban yahay mid walba sadaqa lagu leeyahay bui rasuulku alayh isalaatu wasalaam waxaana subax kasta waa kastoo u bariya yanaa waana mahadna qofku sadaqadaasi uu ka mahadnaqaayo nicmada ilaahay uu siiyey oo ah inuu soo toosay iyadoo xubnahaasi ay u badqabaan waa nicma cadiima soo ma imisa qof intuu seexday isagoo waxa weeyaan shalal uu ku dhacay oo xubna ay qalaleen soo kacay ama isagoo dee meydaba gogasha dusheedii loogu tegay waa nicma cadiima inaad seexato nabad aad kusoo toostaa oo dadka badankoodu aanay dareensanayn oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay qofkaa habeenkii waxa wey nabad kusoo toosay iscaafimaad qab kusoo toosay ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku arsaaqay wax ku filan inaan adduunyada waxba aanay ka maqnayn marka labada sadaqada faraha badan waxaa kaga filan buu rasuulku halkan u socday laba ragcadood oo qofku uu tukado fi duxa limaada ayaa labada ragcadood ay u yeesheen fadliga intaa leeg leanna waktiga la tukanaya wuxuu yahay fii waqti kafla bal waktigaa ufiirsa dadka badankooda waa mashquuluun eesh biumuuri dunya xadiidkana masaladaasuu inoo xoogeynayaayo waktiga dadku ay khafladda ku jiraan ee aanay cibaadaysanahayn qofka isagu cibaadaystaa fadli dheeraaday cibaadadiisu leeday waana ta rasuul halkan uu ku sheego laysa axadu min annaasi yusalii hadihi saaca hayrukum marka fadli baa dadka aad dheerti waayo fii wakti kaflati min annaas baad idinku cibaadaysanaysaa walihaada ba salaatu leylkana fadaa'il aada u fara badan adiladu ay u sheegtay asbaabtana tan ayaa ka mid ah aynu tilmaamayno oo ah waktiga salaatu leyl la tukadaa waa fii wakti kafla min annaas oo dadku dee waa iska hurdaan oo warba uma hayaan waxaa adduunyadan dusheeda ka socda xaaladdaas waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa yanaa alfaraxu bifadli illah ilahay fadligiisa in lagu farxo wa hada yadulu cala aliimaan qofka markuu maqlo fadli loo sheegaya camal saalixa oo uu sameeyey aada ugu farxaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man sarathu xasanathu xadiidka tirmidi iyo abu daawuud iyo kayruhuma ay wariyeen man sarathu xasanathu wa saa'athu sayi'athu fahuwa muumin qofka wanaagga uu sameeye ku farxa xumaanta uu sameeyana ka xumaada oo ka naxa qofkaasi waa muumin hadihi min calaamaati اliimaan fafarixna bima samicna min rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam ayuu yihi abu muusa alashcari baabu ma yukrahu waxa la karaa ayuu u baabyo ah min annowmi hurdadii la seexdo qabla اlcishaa ama baabu karaahiyati الnowmi hurdadii karaahiyeysiga la karaahiyeystay buu u baabye qabla اlcishaai la seexo salaada cishaaye ka hor قال xdثna محمد بن السلام qال أخبرnا عبدالوهاaب الثقفي عبدالوهاaب بن عبدالمجيد الثقفي qال xdثna khالد الحdاء khالد بن مهران الحdاء عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاn wxa ykrه mid krha النوم hurdada qبلa العشhاء saلاada عشhاء ka hor la seexdo iyo wاlxadiiثe ay wataxadutha sheekaysiga bacdaha salaada cishaa'i dabadeed la sheekaysto marka cilada loo karhayna waa iska waadix oo salaada cishaaye horteed haddii la seexdo waxaa qofkaasi dee halis uu yahay in salaadii cishaaye ay dhaafto haddii waxa weeyaan dee uu tukadana waxaa dhici karta inay arrintaas sabab noqoto qilat اlkhushuuc maadaama uu qof hurdo ka soo kacay oo dee weliba hurdadiina aan ka dhergin oo qof salaada cishaaye ka hor seexday kolle in yar unbuu hurdayahay sheekada ka dambaysana dee waxa loo diiday waxa ay sabab u noqon kartaa qofka inay hurdadu ay la xawaareyso oo dee salaadii subax sidaasi ay ku dhaafto horena waynu u sheegnay qofku hadduu isagu sabab u noqdo in hurdadu ay salaada dhaafiso oo arrintaasi uu camdiyo waxa weliba dee uu kusoo jeedaana aanu ahayn wax macno leh inuu aasim noqonayo hurdadu aanay cudurdaar u noqon ahayn xadiidkii samura ibnu jundub ee riyada ku saabsanaa ayaa masaladaasi waxa weeyaan ahlucilmigu ay u daliishadeen si horeba aynu tilmaanay sidaasoo kale qofka salaatu leylki inay dhaafto u kici kari waayo ayay sabab u noqonaysaa soo jeedkaa uu soo jeedo bacda salaati alcishaa laakiin taasi waxay ku xidhan tahay haddii arrin muhima aan lagu soo jeedin oo axaadiid badan buu keeni doonaa bukhaari raximah allahu tacaala oo tilmaamaysa in lagu soo jeedi karo arrimaha muhimkaa bacda salaati alcishaana laga warrami karo laga wada hadli karo axaadiidaasina waa inoo soo socotaa ka hor dhici mayno qaar ka midina kitaabuulcilmi baynu ugu soo mareen in cilmiga waxa weeyaan bacda salaati alcishaa lagu soo jeedi karo marka salaatu alcishaa horteed in la seexdo ma mutlaqan bay makruuh u tahay macanaa xaalad kastaba makruuhdaa mise dee xaaladaha qaarkood ayuun bay makruuh tahay waxaa bukhaari raximah llahu tacaala uu keeni doonaa cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhu inuu seexan jiray qabla salaati alcishaa cabdullaahi bni cumar kaana ibnu cumar laa yubaali aqadamaha am akharaha ida kaana laa yakhsha an yaqlibahu nowm can waqtiha wa kaana yarqudu qablaha in badanoo ka mida selafkana waa ka sugnaatay caaisha radia allahu canha qof agteeda hurday qabla salaati alcishaa oo laysyidhi toosiye in la toosiye waa diiday waxay tidhi iska daayo waktigii cishaayigu weli ma dhoweyaha iska hurdee asxaabu ibnu mascuud ardaydii cabdullaahi ibnu mascuudna oo alaswad iyo ay ka mid ahaayeen waxaa ka sugnaatay iyaguna inay seexan jireen qabla salaati alcishaa salaadda cishaaye ka hor markaa sida saxiixi waxay tii mar haddii cillada la fahmo dee sababta loo diiday ama loo karaayeystay ay tahay inay qofku salaa inay salaaddii qofka ku dhaafto iyadoo looga baqayo salaaddii cishaaye haddii arrintaa laga aamin noqdo waa la yska seexan karaa oo tusaale ahaan qofku uu dee yahay qof hurdo fudud oo waktiga uu ku talagalo inuu tooso dee had iyo jeeraale toosaya amaba se dee uu samaysto cid toosisa oo ibnu cumar oo kale saas ayuu yeeli jiray intuu iska seexdo qabla alcishaa marka hurdo uu u baahdo ayaa cid markaa uu diyaarsan jiray salaadda u toosisa marka haddii qofku uu aamin ka yahay inay hurdadaasi la tagto salaatulcishaa ay dhaafiso ama cid markaa toosiisa uu diyaarsaday waa seexan karaa qabla salaati alcishaa taasi waa aahaar xadiidka marfuuca haddaynu eegnina daliil baa looga helayaa oo xadiidka waxa weeyaan xadiidu abi qataada fii muslim wagayrihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu seexday iyadoo salaadii subax muddo yari ay ka harhsan tahay walihaada buu rasuulku uhi man yaklow calayna asalaa ay man yaxfadu calayna asalaa iyo salaada waktigeeda inoo ilaalinaya marka haddee salaatu lcishaa iyo iyo salaatu subxina waxba kuma kala duwanaa mar haddii iyadoo salaaddii subax waktigeeda in yari ay ka harhsantahay la seexan karo haddii loo tabaabushaysto oo asbaabtii qofku uu ku toosi lahaa uu yeesho dee salaatu lcishaa iyaduna waa lamiduun oo salaatu asubxi binas bay rasuula kaga sugnaatay in in yar ka hor salaada subax la seexan karo iyadoo asbaabtii lagu toosi lahaana la diyaar garaystay salaada cishaayna waa looga qiyaas qaadanayaa marka karaahiyadu waxa ay ku gaar tahay haddii waxa weeyaan qofku aanu toosahayn ama cid toosiisa aanu diyaarsan haddii kale karaaha ma jirto wey baabunomi hurdadiibuu u baabiyey qabla alcishaai salaada cishaai ka hor la seexdo liman quliba kii laga qaalib noqday macnaa hurdadu ay ka qaalib noqotay oo baabkana bukhaari raximah allahu tacala wuxuu uga jeedaa karaahiyadu inay ku saabsan tahay qofka isagu isagoo hurdadaasi dee ka maarmi karo oo iska celin kara iska seexday laakiin qofka waxa weeyaan hurdadu ay ka qaalib noqotay ee hurdadu waxa weeyaan ay qallibtay kaasi isagu xataa karaahiye kuma dhicin weeyi qaala xadaثana ayub ibnu sulaymaan qaala xadaثanii abu bakr can sulaymaan qaala صاlx ibnu kaysaan akhbaranii ibnu shihaab can curwa ana caaئiشha qaalat waxay tidhi actama waa dibdhigay rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam bاlcishaa ee ahara adkhalaha fii waqti اlcatama xataa naadaahu cumar ilaa cumar uu dhawaaqay asalaata isaga oo leh macanaa salli salaata naama nisaau dumarkii waa seexdeen iyo o sibyaan dumarkii iyo iyo caruurta seexday waa kuwee kuwii masaajid ku jiray almaqsuud alxaadiruun fakharaja waa soo baxay rasuulku faqaala wuxuu yidhi maa yantadiruhaa macanaa sugi maayo salaadan axadun oo min ahli ardi ka mid oo hayrikum aan idinka ahayn qaala walaa walaa yusalla laguma tukanayn yowmaidin maalinta ila bilmadiina wa kaanuu yusalluuna waxay tukan jireen salaada cishaayi fii maa bayna an yagiiba shafaqu inta u dhaxaysa marka shafaqu uu dhaco casaanka qoraxdu ay ka tagtay ilaa thuluthi leyli alawal ilaa habeenka saddexda meelood ee loo qaybiyo meesha hore waxa weeyaan dhexdeeda marka salaat lcishaa waktigeeda u dambeeyaa ma huluthu leyl اlawal inta uu joogaaba mise waa ilaa nisfi leyl mise ila alfajri waa joogtaa taasi waa masalo inoo iman doonta laakiin shaahidku imika waxa weeye naama nisaau wasibyaanu dumarkii caruurtii waa seexdeen marka haddee waxaanay seexdeen qabla salaati اlcishaa iyagoo weli aan tukan hurdada ayaana ka qaalib noqotay rasuulkuna kuma inkirinoo ma odhan maxaad u seexateen idinkoo weli aan cishaayi tukan marka taasi waxay tusinaysaa qofka hurdadu ay ka qaalib noqotay ee seexday inaanu xataa karaahiye ku dhicin bal rasuulku istifsaal ma samayno ma odhan miyay idinka qaalib noqotay mise waad u camdideene waxa ay tusinaysaa annoomu qabla alcishaa inaanu xaaraan ahayn sidiisaba dumarki iyo carruurta qurana ma ahayn kuwa seexday oo xadiidka ibnu cumar waxaa ku soo aroortay xataa raqadnaa fi lmasjidi uma stayqadnaa oo dumarkii carruurta quramayna xataa ragga ayaa qaarkood waxa weeyaan ay seexdeen qaala xadaثana maxmuud qaala akhbarana cabdالrazaq qaala akhbarani bnu jurayji qaala akhbaranii naafic qaala xadaثana cabdالlahi bn cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam shugila canha waa laga mashquuliyey salaada leylata habeen faakharaha dib uu u dhigay xataa raqadnaa ilaa aanu seexanay fi lmasjidi waxa uu ku mashquulayna ciidanu diyaarnay inuu ahaabaa hore aynu u tilmaanay uma istayqadnaa dabeetana waanu toosnay uma raqadnaa haddana waa seexanay uma istayqadnaa ilaa nisfi leylkii bay dib u dhacdeen uma kharaja calayna nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaa nagu soo baxay uma qaala wuxuu ihi laysa axadun axadmaha min ahli lardi ka mid yantadiru salaad salaada mid sugaya hayrikum axad kaasoon idinkaan ahayn wa kaana bnu cumar waxaa laa yubaali mid aan u aaba yeelin qadamahaa miyuu hormariyey oo horu u tukaday ama akharaha mise dib buu u dhigay idaa kaana laa yakhsha haddaanu ka baqahayn an yaglibahum noomu hurdadu inay kaga qaalib noqoto can watiha can waqti sala waqtiga salaada ay dhaafiso wa kaana waxaa yarqudu mid seexda qablahaa salaadan ka hor markaa bukhaari wuxuu ku qaadayaa hurdada ibnu cumar inay ahayd markay hurdadu ay ka qaalib noqoto laakiin sidaasi waxa weeyaan aharka kuma cadda ee inuu iska seexan jiro cid toosiiso inuu diyaarsan jiray ayaa aharkuu tusinayaa oo xataa haddaanay hurdadu ka qaalib noqon dee la iska seexan karo qaala ibnu jurayjin wuxuu ihi qultu licaطaa'in wa qaala wuxuu ihi samictu ibna cabaasin oo yaquul actama rasuulu llaahi salى اllahu alيه wasalam leylata bاlcishaa xataa raqada annaasu ilaa dadka ay seexdeen wastayqaduu ay tooseen waraqaduu ay seexdeen wastayqaduu ay tooseen faqaama waxaa kacay cumar ibn khaaab faqaala wuxuu ihi asalaata isagoo rasuulka la hadlayo maqashiinaya qaala caطaan wuxuu ihi qaala ibnu cabaasin wuxuu ihi fakharaja waxaa soo baxay nabiy llaahi salى اllahu alayh wasalam kaanii waxabaad moodaa anduru ilayhi inaan eegaya al'aana iminka yaqturu iyadoo ay ka daaya uu da-ayo ra'suu madaxiisu maaan biyo u da-yo waadican xaalo u yahay mid dhiga yadahu gacantiisa calaa ra'sihi oo biyaha ayaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu gacmaha iskaga daadinayo saasuu lahaa sida cataa uu fasiri doono faqaala wuxu uhi lowlaa an ashuqa ay lowla makhaafatu haddaanay jiri layn cabsiya aan ka baqayo an ashuqa calaa ummatii ummadayda inaan culays dusha ka saaro la amartum waxaan fari la an yusaluuhaa inay tukadaan haakadaa si ay u tukadaan oo habeen walba sa ay u dibdhigaan laakiin turisaan u turhaya awgeed baan u dibdhigay weeye marka xadiidkana waxa uu tilmaamayaa seexashadu imika u deliishaday raqada annaasu wastayqadu hurda ayaana ka qaalib noqotay markaa makruuh maaha hurdadaa qofka ka qaalib noqotay waayo qofku ikhtiyaar ma leh hurdaduna wax qalbigiisa weeraraya qadiyadda dibdhigistana waa sheegnay sida afdalka inay tahay taakhiiruhaa laakiin maa lam yashuqa dalika cala alma'muumiin oo haddaanay taasi dhib iyo culays ku ahay dadka ma'muumiinta wallahu aclam sal allahu calaa nabiyina mxamed